05 UTC right after the international news.
subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda aroornimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington waa aroor jimco ah bisha diseembarna waa saddex sannadka labada kun iyo koob iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee sagaal iyo tobanka iyo lix iyo tobanka mitriban iyo weliba bogga aannu internetka ku leenahay ee v o a somaali com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar bukaay qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mida kaaliyaha xoghayaha arrimaha dibadda maraykanka ee afrika oo ka hadashay xaaladda geeska oo doorashada soomaaliyana ay ka mid tahay
waannu kugu waafaqsannahay dhab ahaan in doorashooyinku ay xaggayaga ka adag yihiin in la dhammaystiro doorashooyinka baarlamaanka si fagaaruhu ugu gudbo doorashada madaxtooyada taasi waa qayba ka mid ah galaangalkayaga xukuumadda iyo dhammaan qaybaha soomaaliya waxaa kaloo aad maqli doontaan saddex qof oo laba ka midihii ay carruur yihiin oo gaajo iyo harraad ugu geeriyooday deegaanka cabdalla biroole ee galbeedka magaalada kismaayo waxaa kaloo aad maqli doontaan mudanayaasha aqalka sare ee gobolka victoriya ee dalka austareeliya oo ansixiyey sharci muddo horyaallay oo la xidhiira xanuunka covid barnaamijkii umuuraha islaamkana waannu idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida tafiirta cusub ee xanuunka covid sagaal iyo toban ee omicron la yidhaahdo ayaa waxa ay halistiisu oo ah covid sagaal iyo toban inuu qofka mar kale haleelo ay saddex laab ka badan tahay tafiirtii isaga ka horreysay ee dalta iyo nooca beta koox ka mid ah hay-adaha caafimaadka koonfur afrika ayaa sidaasi sheegay xarunta xakamaynta cudurrada faafa ee koonfur afrika ee sikaama loo yaqaano iyo weliba machadka qaran ee cudurrada faafa n i c d ayaa sheegay in natiijooyinkii ugu dambeeyey ay muujinayaan awoodda omicron uu u leeyahay in uu ka adkaado difaacii uu jirku ka helay fayraskii qofka hore uu haleelay ann von gotberg oo ka tirsan machadka qaranka ee cudurrada faafa n i c d ayaa sheegtay in koonfur afrika laga dareemay koror ku yimid dadka uu soo ridanayo xanuunka covid sagaal iyo toban taasoo ay ugu wacan tahay tafiirta cusub ee omicron madaxweynaha dalkan maraykanka jo biden ayaa khamiistii soo rogay shuruudo adag oo la xidhiira baarista xanuunka covid sagaal iyo toban kaasoo lagu samaynayo dadka soo gelaya waddanka maraykanka biden ayaa sidoo kale dejiyey qorshe lagula dagaalamayo faafitaanka koronavirus ee maraykanka bilaha soo socda qof kasta oo dibadda ka imanaya oo soo gelaya dalkan ayaa waxaa laga rabaa in uu sameeyo baaritaanka fayraska maalin gudaheed ka hor inta uusan u soo ambabixin maraykanka sharcigan cusub ayaa si isku mida u saamaynaya muwaadiniinta maraykanka iyo ajaanibta sidoo kale waxaa madaxweyne biden uu sii adkeeyey waajibnimada xirashada marada afka iyo sanka lagu daboolo inta la joogo garoommada diyuuradaha iyo diyaaradaha dushooda laga bilaabo siddeed iyo tobanka bisha janawari aroor suuban jimco wanaagsan ayaanu dhegaystayaal daawadayaal mar kale hawada idinka leenahay halka aad warkaasi kala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington aanu ku bilowna ee kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda maraykanka ee afrika moli v ayaa hortagtay guddiga arrimaha dibadda aqalka wakiilada maraykanka iyaga oo la yeeshay kulan dhegaysi ah oo ku saabsan arrimaha gobolka oo ay ka mid tahay xaaladda wadamada soomaaliya etoobiya iyo weliba suudan kulankaasi oo ay xildhibaanadu su'aalo kala duwan xaaladda gobolka la xidhiira ku weydiiyeen ayaa waxaa noo soo koobaya wariyaheenna cabdixakiim maxamuud shirwac dhegaysigan oo xubnaha guddahoosaadka arrimaha dibadda ee aqalka wakiiladu ay wax kaga weydiinayeen mas-uuliyiintan ka socda wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayay diiradda ku saareen arrimaha ka socda qaaradda gaar ahaana xaaladda waddamada geeska afrika xildhibaan ilhaan cumar oo ka tirsana guddida arrimaha dibadda ee aqalka wakiilada ayaa moli v oo ah kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda maraykanka ee afrika weydiisay su-aalo xidhiidha oo ku saabsan etoobiya iyo soomaaliya waxaana ka mid ahaa su-aalahaasi mid la xidhiidhay doorashada soomaaliya innagoo ka hadlayna gobolka geeska afrika waxaynu ognahay in soomaaliya ay ku guuldaraysatay inay qabato doorasho in ka badan sannad ismaandhaafkii weli waa socdaa waa maxay mowqifka maraykanka ee iskudayga inuu ku cadaadiyo xukuumadda soomaaliya inay waddo hanaana suurto gelinaya in doorasho caadi ah ay dhacdo kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda maraykanka ee arrimaha afrika moli v ayaa su-aashaas iyadoo ka jawaabaysa iyaduna tidhi waannu kugu waafaqsannahay dhab ahaan in doorashooyinku ay xaggayaga ka adag yihiin in la dhammaystiro doorashooyinka baarlamaanka si fagaaruhu ugu gudbo doorashada madaxtooyada taas waa qayba ka mid ah galaangalkayaga xukuumadda iyo dhammaan qaybaha soomaaliya iyo guud ahaana gobolka iyo jilayaasha caalamiga ah ee sida oo kale ka howlgala soomaaliya sidaa daraaddeed waxaa jirta farriin midaysan xildhibaan ilhaan cumar ayaa sida oo kale maali weydiisay ee su'aal kale oo arrimaha doorashada uunu daba socotay taasoo ahayd wadiiqooyinka uu maraykanku adeegsanayo si soomaaliya ay u fahanto mowqifka maraykanka si ay jidka saxda u maraan waxaana kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda maraykanka arrimaha afrika ay ku jawaabtay iyaduna sida tan I think uh, one of the lessons that we learned from Afghanistan, uh, that I personally learned and that Secretary Blinken learned, waxay tidhi waxaan filayaa mid ka mid a casharada aanu ka baranay afghanistan kaasoo aana shakhsiyan u bartay xogaya blinkanna u bartay samaynta kuwo kale oo la mid ah ma aha daruuri sidaa daraaddeed waxaa jira dadaala dhab ah si loogu cadaadiyo soomaalida inaanay ku tiirsanaan karin weligooda kaalmo caalamiya islamarkaana ay u baahan yihiin inay door ka ciyaaraan hoggaaminta iyo maamulidda waddankooga sidaa daraaddeed ee taasi waa ruuxiyada daboolaysa hannaankayaga ku aadan soomaaliya su-aalaha lagu weydiiyey ee mas-uuliyiinta ka socday wasaaradda arrimaha dibadda ee guddidan horimi ayaa marka laga yimaado soomaaliya ay sidoo kale kaga jawaabeen su-aalo kale oo la xidhiidhay xaaladda dalka itoobiya xildhibaan ilhaan cumar ayaa sida oo kale weydiisay su-aal la xidhiidhay in dowlado shisheeye ay dowladda hub siinayaan iyo suurtagalnimada cunaqabatayn hubka ah
United Arab Emirates, Turkey, China, Iran and arm, are arming the Ethiopian government with sidoo kale waxaa jira warar isa soo taraya oo sheegaya in isutaga imaaraadka carabta turkiga shiinaha iyo iiraan ay ku hubaynayaan dowladda etoobiya diyaaradahan duuliyuhu wadin iyo hub kale miyaanay ahayn wakhtigii la riixi lahaa cunaqabatayn hubka sidoo kale miyaynaan ku cadaadinayn xulafadeennu inay joojiyaan hubaynta dowladda abi kaaliya moli v oo ka jawaabaysa su-aashaasi ayaa iyaduna tidhi xaqiiqatan arrinta siinta hubka ee etoobiya waa qodob ka mida diblomaasiyadeeda xulafada gobolka iyo caalamkaba arrinta cunaqabataynta hubkuna waa mid ka mida waxyaabo door ah oo ka mid ah dooda uga socda new york golaha ammaanka mowduucaasi la xidhiidha dalka etoobiya oo muhiimadiisa lahaa ayaa kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ee arrimaha afrika iyada oo ka jawaabaysay su-aal kale oo ay weydiisay isla ilahaan cumar oo ku saabsanayd gacanta uu maraykanku ka geysanayo iskudayga joojinta xaaladda iyo weliba uu fidinta gargaara bani aadamnimo dadka ka soo cararaya waxaa ka socda etoobiya oo qaarkood ay soo galayaan suudaan iyo libiya iyo weliba kuwo kaloo isku dayaya inay gaadhaan yurub ayaa kaaliya mooli ay ku jawaabtay waxay tidhi mawduuca etoobiya waxa uu ahaa mawduuc weyn oo diiradda la saaraya oo muhiima tan iyo markii biden iyo haris maamulkoodu uu xafiiska la wareegay gudihii u horreeyey maamulku waxa ay jeff felman u magacaabeen ergey waannu sii wadaynaa inaannu la sii joogno addis si dhinacyada kale khilaafka aannu uga gaadhi karno wixii ka baxsan addis sidii aanu xusay hore waxa aannu la shaqaynaynaa midowda afrika waxaannu isku dayaynaa inaannu taageerno madaxweyne olusegan obasanjo waxaannu la shaqaynaynaa kenya iyo qaybaha kale ee saamaynta leh afrika waxaannu ka shaqaynaynaa golaha ammaanka golaha xuquuqda aadamaha waxaannu la shaqaynaynaa kuwa aannu isku fikirka nahay ee yurub waxaa jira dadaal dhab ah oo socda si la isugu dayo in laga jawaabo khilaafkan sababtoo ah cawaaqibka argagaxa leh ee aad ku qeexday weydiintaada dhegaysigan oo qabsoomay maalintii arbacadii ayaa sidoo kale mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda ka socday lagu weydiiyey su-aalo kale oo la xidhiidhay xaaladda dalka suudaan oo muddooyinkii u dambeeyey uu ka socday hirdan dhinaca awoodda ah kaasoo u dhexeeya rayidka iyo milatariga oo dhowaan awoodda dib ula wareegay ka hor intii aanay dib ugu celinin ra-iisul wasaarihii dalkaasi cabdalla xamdoog
aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa cabdixakiim maxamuud shirwac oo warbixintaasi noo diyaariyey nalana socodsiinayey markale jimco wanaagsan dhegaystayaal daawadayaal halkaad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington saddex qof oo laba ka mid ihii ay caruur yihiin halka kan kalena uu waayeel yahay ayaa ku geeriyooday oo gaajo iyo haraad aawadeed ugu geeriyooday deegaanka cabdalla biroole ee galbeedka magaalada kismaayo iyadoo deegaanadaasi ay buux dhaafiyeen qoysas xoolahooda ay abaartu ka galaafatay dadkaasi ayaa xaalado qallafsan hadda waxa ay ku wajahayaan tuulooyinka galbeedka kaga beegan magaalada kismaayo warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa noo soo diray waryaheenna aadan maxamed salaad aadan kismaayo dadkan u dhimanaya gaajada iyo haraadka ee ka jira deegaanada galbeedka magaalada kismaayo iyo sidoo kale guud ahaan dhulka miyiga ahi ayaa waxay ka dambeysay kadib markii abaar kulul ay ku dhufatay deegaanada galbeedka magaalada kismaayo iyo guud ahaan deegaanada jubbaland waxaana isa soo taraya qayladhaanta ka imaanaysa dadka ay saameeyeen abaaraha kuwaas oo badankoodu xooluhu ay ka leedeen islamar ahaantana ay ku soo barakaceen magaalooyinka boqolaal ka mida dadka ay xoolahoodu ka leedeen ayaa dhowaantan soo gaaray deegaanka cabdalla biroole oo qiyaastii afartan iyo shan kilomitir dhinaca galbeed magaalada kismaayo kaga beegan maryan maxamed aadan oo ka mid ah haweenka ku soo barakacay deegaanka cabdalla biroole ee galbeedka magaalada kismaayo ayaa v o a uga warantay xaaladda dhabta ah ee ka jirta deegaanadaasi xaalka magacaysa aan ka yimid waa xaal aad u foolxumo ninkii u joogtay toban u joogtay iyo ninkii kun u joogtay isku wada mid ay yihiin oo aad u dhibaataysan caruurtooda iyo waayeeladooda iyo ilmahooda dhan iyo raggooda dhan lawada rafaaqsan haddana ku nool geeda hooskiisa haddii ala yidhaaha ku imaanay tuulada cabdilla berool hooyadna ma hayna oo geed aan waabana maogi wax kaloona hayanan ma gaartahay marka caruurtana banaanka inaga jiifaan cunto lama haysto biyo lama haysto kulli waa isku wada mid dadka xoolaha ka dhamaadeen waa isku wada mid marka dhibaatadaas aad ay fool xulaa meesha taallo haddii ala yidhaaha laba qo saddex qofaa dhimatay duq waa yeelay laba caruuraa dhimatay foos bile cali oo ka mid a ururada haweenka ee ka jira deegaanka cabdalla biroole ee galbeedka magaalada kismaayo ayaa sheegtay in dadka soo gaaray deegaanadaasi ay u badan yihiin haween iyo caruur kuwaas oo la ildaran dhibaatooyin dhinaca nolosha ahi xaalado bini-aadanimona ay halkaa ku haysato rakacayaasha iyo istaagina weli imaasaaka xitaa ay qoyas soo degayeen dadkiina ma haystaan hadda weli hoy fiican oo ay degaan iyo wax ay cunaan iyo wax ay cabaan intaba waxaan ka ahayn waxay tuulada iska aruuriyaan tuulada iyadoo abaar ay saadnay dhibaato intaas leegaa tuulada ka jirta iyo dadka imaada dhan waxaan ku baaqi lahaa in hay-adaha ka shaqeeya madaanadasiga iyadan inay u gurmadaan barakacayaashaas ay wax u qabtaan inta tuulada cabdalla biroole dowlad goboleedka jubbaland dowladii ay imaato hay-adihii ay imaadaan la arka dadka xaaladooda macalin cabdi sheekh aadan oo ka mid a waxgaradka deegaanka cabdalla biroole ayaa v o a uga warramay dhibaatada soo gaartay dadka reer guuraaga ahi ee xilligan xoolahoodu ay abaaruhu ka galaafteen horta konton iyo shan sanaan jira adduunka intaan saarnaayay wax bakti ah oo dalkan yeele ee halaagan oo kale adduunka hor ima soo mara ilaahay baa un ka codsanayna in ilaahay maarata dhibaatada naga bixiyo saameynta ay ku yeelatay in alle intii tuulo ahayd ee galbeedka cabdalla biroole ee baaldi jirtay sida feer sagaara yaqshabeel sida meeshla keeli lalahaa sida qurdhugwaalow sida filfille ummadihii deganaa oo dhan waraha iyo wax aaada guryo oo dhan ayaa dalka kusoo hayaama oo xoolahoodiina waay ilaahay unbaa ka bixi kara gudoomiyaha deegaanka cabdalla biroole ee galbeedka magaalada kismaayo mukhtaar maxamed axmed ayaa v o a u sheegay in saddex qof ay gaajo iyo haraad ugu geeriyoodeen deegaano ku dhowdhow cabdalla biroole islamar ahaantana laba caruura iyo haweenay da ahi ay gaajo ugu dhinteen deegaanada galbeedka magaalada kismaayo waan haynaa caruur baan haynaa ciidanada caruur iyo qof waayeel baan haynaa oo oon iyo haraad u dhintay sabab tahay oo sabab tahay kadib markii ay waxayna waayeen gaadiid waxay ku qaataanna way waayeen gaadiid biyo ay ku doontaan oo goobaha biyaha ay ku tagaanna way waayeen saddexaada magacyadii gabagabo ay yihiin waxaan haynaa hadda aan hadlay janalada caruura iyo qof waayeel ah oo banaanaysan abaartan aligeed u dhintay xoole wixii ay soo wateena sidii aan soo qaadanay annagoo la jiro dhammaan dooradii waxaan ka soo qaadantaan weyne intaan karata ku soo qaadnay gaari aan kaga soo tagnay oo kaamka ka keennay tan iyo markii abaaruhu ay ku dhufteen deegaano badan oo ka tirsan jubbaland waxaa isa soo taraya qayladhaanta iyo sidoo kale barakac aada u xoogan oo ay sababeen abaarahaasi waxaana lagu arkayaa tuulooyinka iyo sidoo kale galbeedka magaalada kismaayo dad aad u tiro badan oo xooluhu ay ka leedeen balse waxaa soconaya gurmadyo kala duwan oo dadkan la gaarsiinayo aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
xalay xilli dambe ayaa mudanayaasha aqalka sare ee baarlamaanka gobolka victoria ee waddanka australia waxa ay ansixiyeen sharci muddo horyaallay oo dood badanna dhaliyey kaasoo la xiriira xanuunka safmarka ah ee covid iyo weliba habraacyadiisa oo ay dowladda victoria horgeysay baarlamaanka warbixin umuurtaasi ku saabsan iyo weliba saamaynta uu soomaalida ku yeelan karo waxaa melbourne ka soo diray waryaheenna ibraahim cumar baafo sharcigan ayaa xalay aqalka sare goor dambe cod loogu qaaday lagu meelmariyey iyadoo labaatan mudane ay haa ku codeeyeen halka siddeed iyo toban kalena ay diideen waxaana la shaaciyey inuu ansax yahay haddaba intii sharcigan uu horyaalay baarlamanka gobolka victoriya waxa uu sababay in kumanaan kun oo shacabka reer victoriaha oo ka caraysan sharcigan cusub ay hor fadhiyeen baarlamanka gobolkan iyadoo qaar ka mid a dadkaasina ay badegeen iridda hore ee baarlamanka dibadbaxyaal aad u fara badan oo isdaba joogay toddobaadyo ayay dadku kaga soo horjeedeen sharcigan waxaana dibadbaxyaashaasi ka mid ahaa dhallinyaro soomaaliya oo ka qaybgalayey maxamed xasan garabey waxa uu iiga waramayaa sharcigan waxa uu siinayo madaxa gobolka iyo weliba markii la ansixiyey sida shucuurtoodu ay noqotay
sharcigii waa baas gareeyey habeen dhowtuu habeenbarkii adigu markay ahayd around kowdii habeennimo ayay sharcigii baas garoobay kaas oo hadda mar dhow dhaqan geli doono sharcigaas oo ahaa niyahow goboltooraha gobolka victoria in uu kula wareego xukunka deg dega ah kaas oo hadda hayay ninka caafimaadka ninka caafimaadka xilsaaran xukunkaas uu kula wareegayay dad badan ayaa ka biyadiidnaa arintaas oo ay kasoo horjeedeen maalin looto ay protest sameeyeenna uu gaarayay afar boqol iyo konton kun oo qof isku soo baxeen kuwaasoo kasoo horjeeday nidaamkan cusub oo sharcigan cusub in la dhaqangeliyo muddo ka badan laba bilood ayaa laysku mari waayey sharcigan ansixintiisa adigu sharcigan hadda waxaa laisku heystay ilaa iyo saddex ilaa laba bilood wakhtiga ee u dhexeeyo sharcigiina niyaho haddu ayuu baas garooway baarlamaanka kore haddana wuxuu sugayaa in la anshixiyo oo uu saa ku dhaqan galo gobolkan victoria waxa uu noqonayaa gobolkii ugu horreeyey ee caalamka heer baarlamaan la horgeeyo sharci la xidhiira cudurka safmarka ee coronavirus iyo weliba habraacyadiisa laakiinse gobollada kale ee waddankan talow ma ku daysan doonaan habaafo waa victoria gobolkan victoria wuxuu noqonayaa gobolka ugu horeeyey oo adduunka ka dhaqangeliyo muxuu ahaa sharciyadaas noocaas camal ah gobolada kale oo victoria amin australia oo ka kooban ilaa iyo lix gobol kuwaasna waa ay weli may sameynin waa laga yaabaa inay ay isku daydaan markaynu eegno soomaalida halkan ku nool sharcigan saameynta uu ku yeelan karo ayaan weydiiyey maxamed xasan oo ka tirsan jaaliyadda soomaalida melbourne jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool gobolkan victoria saameyntu u keeni karo sharcigan cusub waxaa ka mid ah in loo fasaxi waayo in ay u safraan dhulka hooyo waxaa jirto dad badan oo safro oo maaragtay sanad walba safro sanadka dhammaadkiisa december bishan haddan ku jirno oo dhulka hooyo aado marka waxaad u badnaanaysaa in ay dadkaas caqabaad kala kulmaan safaradaas ay africa ku aadayaan especially maaragtay hadda mid covidka nooc oo africa laga helay oo duwan oo hadda cusub oo wa- walaac laga qabo ayaa jiro kaasoo la dhaho omricon oo kanjida south africa iyo wadamada ka agdhow laga helay dadka kalena way la qabaan saameynta ka- oo- oo maaragtay oo ah in een, een, la xiri karo magaalada markuu rabo magaalada xiri karo markuu rabo furi karo waana sharci awood dheeraad ah siinaya madaxa gobolkan victoria oo la xidhiira arrimaha cudurka covid sagaali toban ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
aad buu u mahadsan yahay baafo halkaad weli nagala socotaana waa washington markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha islaamka waxaa london ku soo diyaariyey soona jeedinaya waryaheenna cabdixaafid cawil ismaaciil
booqashadii uu dhowaa ku tegay dalka turkiga dhaxal sugaha imaaraadka carabta maxamed bin zayid waxay muujinaysaa dib u habaynta amuuraha dibadda ee cankaro ee bariga dhexe turkiga iyo imaaraadku waxay sannadahan isku maandaafsiisanaayeen ku lug yeelashada gobolka iyaga oo kala taageerayay kooxaha iskaga soo horjeeda libiya iyo suuriya xidhiirkooda labadaasi wadan waxa uu sii xumaaday kacdoonkii carabta kadib markii uu turkigu taageeray dadweynihii ku kacay in ay madaxdii dalalkaasi ridaan halka uu imaaraadka iyo sacuudigu ay taageerayeen hogaamiyeyaashii la doonayay in xukunka laga tuuro cankara waxa ay shaki ka qaaday in imaaraadku ku lug lahaa afgambigii dhicisuubay ee dalkaasi turkiga ka dhacay markii ay sacuudiga iyo imaaraadku cilaaqaadka u jareen qatar turkigu waxa uu noqday gacantii midig ee dooxa barnaamijkeena amuuraha islaamka haddii ilaahay raalli ka noqdo dhegeystayaal waxa aynu ku eegaynaa sababta iminka keentay in ay turkiga iyo dalalkaasi gaar ahaana imaaraadku isku soo dhowaadaan markii cunaqabataynta uu sacuudiga iyo xulifadiisu ka qaadeen qatar xaaladdu waa ay degtay toban sannadood oo tartan iyo aragtiyo iska soo horjeeday kadib booqashada dhaxal sugaha imaaraadka uu ku tegay turkiga waxaa la filayaa in ay labadaasi dal u bilaabanto waa cusub iyo iskaashi laakiin maxaa keenay isbeddelkan ka yimi cankara su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed caalin oo ah falanqeeyo degana magaalada helsikni ee dalka finland Ee, dowladdu uu hogaamiye Erdogan iyo dalalka khaliijka gaar ahaan Sacuudiga iyo Imaaraadka oo meelo badan isku khilaafay tobankii sano ee u dambeeyay haddana khilaafkii ugu darnaa wuxuu dhex maray markii labada kun toddobiyo tobankii markii dowladda qatar la gudo- la go- go-doon lagu sameeyey oo dalalka khaliij go-doomiyeen oo cunaqabateyn ay saareen eh, turkiga ayaa badbaadiyey haddana markii turkiga eh, iyo eh, labada kun iyo kow iyo labaatankii eh, xiriirka qatar iyo dalalka khaliijku hagaagsa- hagaagayna ee, turkigu fursadda wuxuu u arkay fursad muhiim u ah inuu inuu- inuu ka- inuu- inuu uga faa'iidaysto ee, dalalka ee, khaliijka ah isagoo hadda qadar saaxiib la ah ayuu haddana ee, bilowgii ee, sideed iyo tobankii bishii sideedaad la taliyaha amniga qaranka ee imaaraadka sheekh tahnuuni bin sayid ayaa tegay ankara kadibna khadka telefoonka waxaa ku wada hadlay madaxweyne erdogan iyo sheekh maxamed bin sayid al nahiyaan ee, ninka dhaxal sugaha iska leh haddana booqasho ayuu ku yimid ankara noofembar saddexlaatankeedii wax badan baana laguwada heshiiyey marka turki wuxuu doonayaa maadaama uu khaliijku dhaqaalo badan uu uu gelin karo inuu heshiis fiican la yeesho waxaa jirta inuu imaaraadku geeyo diyaaradaha dagaalka dalka greega markii ay ishayeen turkiga iyo dalkaasi oo weli ay ka dhex aloosan tahay sidoo kale masar oo xulifo la ah imaaraadka ayaa la safatay greega arrimaha libiya masar iyo imaaraadkuba waxa ay aada ugula loolameen cankara labada dhinac iyama ayaa la odhan karaa haddaba way soo dabceen waa kan mar kale maxamed caalim Ee, marka dib loo fiirsho tobankii sano ee, sooyaalka siyaasadeed iyo khilaafadii soo dhex maray imaaraadka iyo turkiga oo oo ah inay imaaraadku griega la safteen inay masar la safteen inay syria la- inay la safteen ee, israa'iil inay sacuudiga la safteen wax walba oo kasoo horjeeda hogaanka erdogan ee, inay la safteen mataqaanaa golaha militariga ee cabdulfataax al sisi haddana ee, dowladda erdogan xilligan waxay ku waxay dhaqaale xumo xun baa haysa Ee, siyaasad ahaan ee, wuxuu u arkaa in culays badan uu kasoo koray dalalka china inuu culays badan kasoo koray dalalka auda marka waxay u baahan tahay inay inay hagaajiso maadaama qatar iyo iyo xiriir fiican kala dhexeeya dalalka khaliijku hadday isu dhowaadeen inay fursaddan uga faa'iidaysto marka hadda waxaa la oran karaa inay turkigu iska ilaaway taariikhdii midoobaa ee kala dhexaysay dalka imaaraadka marka isaga ayaa u eg inuu isagu doonayo inuu heshiis la galo dalalka bariga dhexe gaar ahaan dalalka khaliijka dadka ka faalooda arrimaha gobolka ayaa sidoo kale aaminsan in ay labada dhinac turkiga iyo imaaraadka aan midna dani ugu jirin ismaandhaaf marka la eego dhinaca ganacsiga maalgashiga iyo ammaankaba waxaa kale oo jira in madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump markii uu xilka hayay la aaminsanaa inuu waxyaabo badan ku taageeri jiray dalalka khaliijka gaar ahaana sacuudiga iyo imaaraadka uu iminka meeshii ka baxay tanina ay ku khasabtay in dalalkaasi wax ka bedelaan siyaasadahoodii hore ee arrimaha dibadda qatar waa ay ka qaadeen cunaqabateyntii libiya in ay turkiga kala xaajoonayaan ayay iminka u muuqataa sida ay dad badani qabaan intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka aniga oo ah cabdixaafid cawud ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo cabdixaafidna aan intaanu kaga nimaadno markana dhegihiinna waxaa ku soo maqan codkii macaanaa saalax qaasim naaji iyo heestii jug iyo onkod heestaasi jug iyo onkod iyo codka macaan ee saalax qaasim naaji waxa ay gebagaba u yihiin idaacaddiyadii aroornimo waan idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukaay tan iyo intaynu mar kale hawada dib ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa jimco wanaagsan
aaaa Thank you.